galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin salaasaha bisha mey ee sanadka labada kun saddexiyo labaatankunna waa lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eedana waxaa ka mid ah iskoorrimaad ka dhacay duleedka magaalada garoowe xalay kadib muran la xidhiidha dirista sanaadiiqda codbixinta siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan olole dhiig loogu ururinayo bukaanka ku sugan cisbitaalada magaalada gaarisa maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiigga isbitaalka baa codsi doo dirsadeen inuu dhiig uu jirin banska sidii caadada noo aheyd iyo dadka reer gaaris oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysanno qodobadaas iyo warbixinno kale oo xiisale ayaan idiin helna marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrein ayaa waxaa ka dhacay weeraro ba-an oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwo aan caadi ahayn oo aada u xoogan militariga ukrein ayaa sheegay in weeraradu ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruiska iyo weliba gantaalada bolistigada militariga ukrein ayaa intaa ku daray in sideed iyo toban gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca cirka ee ukrein saraakiisha ukrein ayaa duqeyntani ku tilmaamay tiradii tii ugu badneyd ee gantaala ee weerarka lagu soo rido hal mar ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacantay weeraradaasi weeraradan ugu dambeeyey ayaa dhacay saacada un kadib markii madaxweynaha ukraine volodimir zelenski uu soo gabagabeeyey socdaal uu ku mareeyey qaaradda yurub kaas oo balaayiin doolar ay u ballan qaadeen xulafada reer galbeedka oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron wararka ka imanaya magaalada khartuum ee caasimada dalka suudan ayaa sheegaysa in isku hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xoogaga gurmadka deg deg ah uu si weyn usii kordhay magaalada gudaheeda wakaaladda wararkaee royters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in ay maqleen dhawaaqa duqaymo xagga cirka ah iyo iska hor imaadyo iyo weliba qaraxyo ka dhacay koonfurta khartuum iyo duqaymo xoogan oo xiliyada habeenkii ah ka dhacayay qaybo ka mida magaalooyinka baxri iyo umdurmaan ee dariska laha caasimada khartuum dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada deg dega ah ayaa ku badan caasimada gudaheeda balse waxa uu qalaalaasuhu saameeyey gobollo kale oo ugu muhiimsan yahay gobolka ku yaala galbeedka dalkaasi suudaan ee daarfuur colaadda ayaa ku qasabtay ilaa laba boqoloo kun oo qof inay u qaxaan dalalka deriska ah waxayna sidoo kale sababtay in in ka badan toddoba boqoloo kun oo qof ay ku barakacaan gudaha suudaan taasoo dhalisay masiibo baniaadantinimo oo khatar gelinaysa xasiloonida gobolka ismariwaaga militari ee u dhexeeya hindiya iyo shiinaha ayaa galay sanadkii afraad balse inkastaoo ay wada hadleen wasiiradooda sare iyo taliyayaasha militarigu haddana ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada wadan uu gaadho halkii ugu hooseysay muddo lixdan sano ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira suuhdimaha lagu muransan yahay ee dherarkeedu dhan yahay saddex kun iyo shan boqol oo kilomitir ay u muuqato mid sii ballaarinaysa markii ay soo ifbaxday bar cusub bishii disembar ee sanadkii hore askarta labada dhinac ayaa isku furay rasaas gobolka waqooyi bari ee indiya ee arunjaan bardesh oo ah dhul ay sidoo kale sheeganayso shiinuhu gobolkan ayaa kubanaan kilomitir u jira magaalada dhadhakh ee galbeedka gobolka himilaya halkaas oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay ka dhalasheen xiisadaha taagan bishii hore shiinuhu wuxuu magaca ka bedelay koob iyo toban deegaan oo ku yaala gobolka arunjal bardesh taas oo ay ula jeedaan koonfurta tibet waxaa markii saddexaad ee muddo lix sano gudahood ah ay soo saarto dowladda shiinuhu magacyo cusub oo buuraha iyo webiyada iyo weliba deegaanada kale ee geeyigaasi booliska waqooyi galbeed ee bakistan ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay ku dhinteen muran dhul oo u dhexeeya laba qabiil oo ku nool gobolka khaybar bakhtinkhuwa ee waqooyiga galbeed ee bakistan sida ay sheegayaan wararku saraakiil ka tirsan dowladda oo doonayay inay xakameeyaan muranka ka taagan dhulka buuraleyda ah ee dhuxusha laga qodo ayaa isniintii ku sugnaa deegaanka dara adeg kheel oo ah tuulo yar oo ka tirsan gobolka khaybar bakhtunkhuwa markii uu dagaal qaraar dhex maray qabiilada suniil kheel iyo ahorwal waxaa la sheegay in iskahorimaadka oo laysku adeegsaday hubka aadka u culus uu socday muddo saacad ah waxaanay sidoo kale goobta la geeyey ciidamo xoojin ah oo amniga sugaya si looga fogaado in rabshado kale ay halkaasi ka dhacaan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hedil warkii dunida halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen iska hor imaad xalay ka dhacay duleedka caasimada maamul goboleedka puntland ee garowe xisad la xiriirtaa in sanaadiiqda doorashada la geeyo deegaanada bariga ee puntland sida ay sheegeen ilowareedyo ku sugan garowe dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe ayaa maanta hakad ku yimid kadib iska hor imaad labada ciidan ku dhex maray xalay duleedka garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inoo haya dagaal xalay saq dhexe ku dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ilo xog ogaalah ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa saddex qof iyo dhaawaca shan kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanaadiiq ku socotay gobollada bari gardafuu sanaag iyo karkaar si ay dadkii isdiiwaan geliyey u codeeyaan shan iyo labaatanka bishan dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyey maantay shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe ee janaal maxamed abshir halkaasoo maalin kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibaddiisa wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday garowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen balse weli ay jiraan kuwo aan la qaadin sida gobollada nugaal iyo mudug dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda siisiinta mucaaradka ayaa kulankoodii garowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu puntland ka dhaco shan iyo labaatanka bishan sida uu saxaafadda u akhriyey maxamed cabdi maxamuud baldho siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne siciid cabdulaahi deni uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda puntland shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka puntland taas oo kala dhantaalaysa midnimada shacabka xadgudubna ku ah dastuurka dowladda puntland qodobkiisa toddobaad shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee puntland wada dhistay islamarkaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka puntland ee xoraynta iyo difaaca gobolka sool madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo sagaalkii bishan kula hadlayey magaalada gaalkacyo dadweyne taageersan urur siyaasadeedka xukuumadda ee ka ah ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay wado si aan u helno dhanka dowladda dhacdooyinkii xalay dhacay iyo eedamaha uga imaanaya dhanka mucaaradka kulamadii ay ku lahaayeen garowe ayaa wasiiradii aan la xiriiray iiga jawaabi waayeen telefoonkooda gacanta oo aan ka wacayay nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a boqolaal dadka ku nool magaalada gaarisa ee waqooyiga bari kenya ah ayaa ka qayb qaadanaya olole ay hogaaminayaan qaar ka mid a siyaasiyiinta laga soo doorto deegaanka oo dhiig loogu deeqayo bukaanada ku jira isbitaalada gaarisa dhiig bixinta ayaa ka socota garoonka kubadda cagta ee magaalada gaarisa dadweynaha ayaa dhiig bixinta ka sokow helaya baaritaano caafimaad sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha v o e da maxamed faarax shire mashruucan ay si wada jira u soo qabanqaabiyeen dowladda gaarisa county iyo mudanayaasha laga soo doorta gaarisa ayaa dulucdiisu waxaa lagu sheegay in yabooh dhiigeed loogu sameeyo isbitaalada gobolkani boqolaal dad ay isugu soo baxay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee gaarisa ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhiig halkaasi ku bixinayay waxaana hormuudka ah xildhibaanka degmada gaarisa laga soo doortay mudane dooqow barrow marka waxaan ka codsanaynaa dadka reer gaaris inay meesha xil isa saaraan markii dhiigga la bixinayo ma aha inyoolkanya laga dhigin yani dhaqan ahaan ha noo ahdo ninkii dhiigga rabo inuu bixiyo inuu imaado wakhtigiisuu ku bixiyo sidaa hadda maanta maqlay waxaa la rabay boqol baynti oo taageetka noo ahaa laakiin hadda konton meelahaasaan sii soconnaa waxaana ka codsanayna intu gobolka dhicin inay maaragtay ay imaadaan oo maaragtay ay nagu caawiyaan hosbitaalka ku caawiyaan dhiiggaaseeto in meeshan lagu bixiyo mudane deeqow ayaa waxa uu sheegay in arrinkani la doonaya in laga dhigto mid caadaa sanad walbana xilliyada noocan oo kale la isugu soo baxo dadka reer gaarisana ilaa iyo haatan ay yihiin kuwa dhiiranaansho ay ka muuqato in dhiigga ay bixiyaanna ay diyaar u yihiin marka waxaan leenahay reer gaarisow magaaladan waa joogtiin hosbitaalkan waa hosbitaalkeeni dadka dhiigga u baahan waa dadkeeni inaan mar walbaba inaa inta iska imaato adoo kalaxa socoto adoo ruux saaxiibkaa la socoto dhiigga aa bixisaan bishii soo socoto waxaa jira taarikh afar iyo toban international blood donation day ayadana waxaan naga codsanay bil ka bacdi hadda inaad imaataan khaasatan madaxda ewaddanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointed-ka ah inay inta imaadaan ayagana maalintaasaytu ka soo qayb galaan sifa ay tusaale ugu ahato ummadda iyo bulshada magaalada degan xildhibaanada dhanka haweenka gaarisa county aqalka baarlamaanka sare dalkani kenya u matasho amina udgoon siyaad oo iyaduna mashruucani qayb ka hedaya waxay sheegtay in ay ka jawaabayaan baahi ka jirto isbitaalada gobolka waxayna sheegtay in isjeceelka dadka reer gaarisa waxay ugu magac dartay ay yihiin sababta ay dhiigoodu haatan ugu shubayaan walaalahooda dhiigga u baahan maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiigga isbitaalka baa codsi doo dirsadeen inuu dhiig uu jirin bankska sidii caadada noo aheyd iyo dadkii reegaaris oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysanno oon maamooyinkaas u gargaarno iyo dadka xanuunsan maamooyinka besmaa dhiigga marka kaydiyo wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdega u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo waa aayad qur'aaneh suuratulmaa'ida ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay hal qof haddaa badbaadisid waa adoo dadkao dhan halqiga badbaadisa min ayaa waxay sheegtay in dhakhaatiirta maamulka garisa county qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan shubidda dhiigga iyo weliba diyaargarowga baaritaanada kala duwane dadka lagu samaynayo ayagoo dhammaan baaritaanada la samaynaya inay ahaayeen kuwa bilaasha dadkuna intooda badan ay ahaayeen kuwa ka faa'iidayay mashruucan inay helaan baaritaano bilaashaah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka ila taagnaa weligoodba dhiigga nala bixin jiray waxaan rabaa inaan u mahadcelino takhaatiirta istaalka weyn oo gaarisa waxaan rabaa inaan u mahadcelino gobanaha iyo tiimkiisa iyo county governmentka oo iyagana na garab istaagaan mar walbo waxaan rabnaa inaan u mahadcelino youthka uu weyn yahay cabdinaasir seven oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray waxaan rabnaa inaan u mahadcelino st johns ambulance oo iyagana mar walba dhiigga nala bixiyo iyo qof walba oo issoo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkaan caawinayna mashruucyada noocan oo kale sida iskooda dadku ay u soo baxayaan ayaa waxay noqonayaan kuwa mararka isxigxiga ka dhacaya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya hay-adda udgoon foundation oo ay hogaamiso aamina udgoon siyaad ayaana ahaan jirtay midda sanad walba xilligan oo kale abaabusho mashruuc noocan oo kaleo dhiig loogu shubayo boqolaalka bukaanada gobolkani tanina waxay noqonaysaa mid kaabi karto in dad fara badan oo ilaa iyo haatanan awoodi karin inay dhiig helaan ama dhiigbax u dhiman lahaa dhiig kayd oo loogu deeqi karo dadka bukaanada ah ama xilliyada qalitaanada ay marayaan dhiig u baahan karo maxamed faarax shire v o a garisa
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a iyadoo dhowaan safiirka maraykanka ee koonfur afrika uu ku eedeeyey dowladda waddankaasi in ay si sir ah hub ugu dirtay ruushka ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi waxa ay sheegtay in taliyaha ciidanka koonfur afrika lawrence imbatha uu ku sugan yahay magaalada moscow ee caasimadda ruushka isagoo booqanaya akaadimiyadaha milatariga lana kulmaya saraakiisha warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haysaa sahre ciidla nuur war ka soo baxay ciidamada difaaca qaranka ee dalka koonfur afrika ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidamada xooga dalka lawrence embatha uu ku sugan yahay magaalada moscow ee dalka ruushka halkaasi oo uu kaga qaybgelayo kulan labageesooda oo dhex maraya isaga iyo madaxda dalkaasi iyaga oo intaasi warku uu ku daray inuu booqan doono xarunta akademiyada ciidamada ee ruushka warmurtiyeedkan kasoo baxay milatariga dalka koonfur afrika ayaa lagu yidhi waa in la ogaadaa in koonfur afrika ay xidhiidh milatari la leedahay dalal kala duwan oo qaaradda ah iyo kuwo ka baxsanba madaxweynaha dalka koonfur afrika siril ramafosa ayaa sheegay in mowqifka aan isbahaysiga ku dhisnayn ee waddankiisa uu ruushka la yeeshay xilligan aanu wadamada kale uga xaglinaynin waxaana uu sheegay inuu ku celinayo baaqiisii ahaa in si nabadgelyo ah lagu xalliyo colaadda ukraine hadalkan oo uu ramafosa ku qoray wargeyska madaxtooyada ee toddobaadlaha ah ayaa kusoo beegmay iyadoo maraykanku ku eedeeyey in hub lagu soo raray markab ruushku leeyahay oo lagu magacaabo lady r uu ka baxay saldhigga ciidamada badda ee cape town dabayaaqadii sanadkii hore kaasi oo dhaliyey khilaaf diblomaasiyadeed saraakiisha dalka koonfur afrika ayaa si deg deg ah uga jawaabay oo gaashaanka ku dhuftay eedahaasi maraykanka ee koonfur afrika balse ramafosa ayaa intaasi sii raaciyey koonfur afrika waxay sii wadi doontaa inay ixtiraamto heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada ay saxeexday u hoggaansami doonto xafiiska ramafosa ayaa sheegay in aan la helin caddaymo la taaban karo oo lagu taageerayo eedeymaha safiirka maraykanku u soo jeediyey balse baadhitaan uu hogaaminayo garsoore howlgab ah ayaa arrintaasi ku howlan dhowr wasiir oo uu ku jiro wasiirka qaabilsan xakamaynta hubka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka isgaadhsiinta ayaa sheegay in koonfur afrika aanay ansixinin wax hub ah oo loo diray dalka ruushka koonfur afrika oo ka gaabsatay markii qaramada midoobay looga codaynayay dagaalka ruushka ee ukraine ayaa sheegtay in mowqifkoodu uu yahay mid dhexdhexaada si kastaba ha ahaatee ee waxay u arkaan mid ka mid ah xulufada ugu dhow inuu yahay dalka ruushka
aad ayay umahadsantahay sahra ciidla nuur oo inoola socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka ee reuters halkaad kala socotayna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada jigjiga ee caasimada dowla deegaanka soomaalida waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey daraasad uu sameeyey macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee dowla deegaanka soomaalida taas oo laga sameeyey qeybo ka mida degmooyinka hoos yimaada gobolka faafan warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed cabdiraxmaan gata kulankan oo ahaa mid lagu soo bandhigaya daraasad cusub oo laga sameeyey qaybo ka mid ah deegaanka gaar ahaan degmooyinka hoos yimaada gobolka faafan ayaa waxaa kasoo qaybgala xafiisyada heer deegaan ee ay bahwadaagta yihiin macadka cilmibaadhista iyo xoolaha dowladeegaanka soomaalida iyo kan heer federaal iyadoo dulicda kulankan ay ahayd mid lagu darseeyey habka waxbeerashada deegaanka iyo sidoo kale habka xoolaha loo dhaqdo waxaana kulankan lagu soo bandhigay natiijadii kasoo baxday daraasadan oo socotay muddo lix bilood ah iyadoo muunad ahaan loo qaatay degmooyinka kale ah awbare iyo oo ka mida gobolka faafan si tijaabo ah waxaana lagu darsay arrimo ay ka mid ahaayeen dhanka dalaga iyo falashada beeraha habka dhaqashada xoolaha loo dhaqdo sida ay tahay haynta dhaqaale ee bulshada ku nool goobahani daraasada laga sameeyey sida ay tahay iyo weliba khayraadka dabiiciga ah ee uu gobolkan leeyahay waxaa intii kulankan uu socday lagu soo jeediyey oo halkaasi ka soo jeediyeen qaar ka mid ah khabiirada macadka cilmibaarista iyo xoolaha deegaanka soomaalida ee iyagu sameeyey daraasadan iyagoo halkaasi kusoo bandhigay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay daraasadani xambaarsan tahay waxaana sidoo kale la iskula qaatay iyada oo laga duulaya daraasadani in sidoo kale daraasadani looga faa'iidaysan karo goobo badan oo ka mid ah gobollada deegaanka ee intii markaasi isku cimilo ah iyadoo inta kale aan isku cimilada ahaynna daraasadan laga soo samayn doono si looga jawaabo caqabadaha haysta bulshada beeraleyda ah iyo kuwa xoolodhaqatada ah ee deegaanka haddaba jimcaale axmed waa maareeye ku-xigeenka macadka cilmibaadhista iyo xoolaha dowladeegaanka soomaalida waxaana weydiiyey daraasadani lasoo bandhigay waxyaabaha ay ku qotantay iyo goobaha laga sameeyey waa daraasad aan in muddo ah soo wadnay waxayna ku saabsan tahay in muxuu ahaa la darso habka beerashada deegaankeenna habka xoolaha loo dhaqda deegaankeennu sidee buu yahay daraasad ku saabsan baan macnaha maaragtay ka fikirnay oo macadku uu ka fikray annagoo kaashanayna macadka cilmibaadhista ee federaalka iyo a t i oo natiijadiisii halkan lagu soo bandhigaya gaar ahaan dhanka xoolaha waxaa saamba loo qaatay gobolka faafan daraasaadku laakiin daraasaad weyn oo ballaadhan oo deegaanka o dhan laga hirgelin doono weeye laakiin tijaabo weeye natiijadii kasoo baxday tijaabada gobolka faafan lagu sameeyey weeye waxaa la darsay oo la ogaaday macnaha maaragtay dhanka dalaga muxuu ahaa waa sidee qaabkeebaa maaragtay loo fashaa beeraha dhanka xoolaha maaragtay ama qaabka xoolaha loo dhaqda gobolka faafan waa sidee qaybta socio economiga ahaa qaybta socio economiga ama xaaladda dhaqan dhaqaale ee dadka bulshada eriyadan ku noqon waa sidee qaybta khayraadka dabiiciga ee gobolkani uu leeyahay waa waa sidee shanta afartaa maaragtay muxuu ahaa eriya yaa yaa daraasaadku ay natiijo ka soo saartay waxayna keeni macnaha maaragtay in si dhab ah oo cilmiyeysan oo scientifica loo ogaado macnaha gobolkan iyo dhanka maaragtay beeraha wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka xoolaha maaragtay wax soo saarkiisu sida uu yahay dhanka khayraadka dabiiciga ah sida uu yahay dhanka socio economiga sida uu yahay marka taasina waxay sahli doontaa oo ay fududayn doontaa in goordhow macnaha wax soo saarka beeraha ee la raba in kor loo qaado gobolka faafan si cilmiyeysan oo daraasaad ku salaysan macnaha kor loogu qaado yay keeni doontaa sidoo kale jimcaale axmed ayaa sheegay in daraasadan ayna ku ekayn oo keliya gobolka faafan balse la gaadhsiin doono gobollada intii isku cimilo ah islamarkaana loo eegayo ayuu yidhi gobol walba waxa uu ku habboon yahay hadday ahaan lahayd ayuu yidhi habka wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha daraasaadkanina macnaha maaragtay daraasaad gobolka faafan keliya ku eg maaha waa daraasaad macnaha maaragtay aan rabno gobolada intii isku cimilaaba waa la israaraaciyey agroecology baa maaragtay loo kala saaray deegaankeenu ilaa sagaal agroecology baa maaragtay u qaybsan yahay iyadoo taa laga duulayo ama lagu salaynayo based on agroecology in macnaha maaragtay gobol waliba wixii uu ku habboon yahay gobolka xoolaha ku habboon gobolka maaragtay beeraha ku habboon gobolka labadaba ku habboon in macnaha maaragtay lagu hirgeliyo oo wax soo saarkii beeraha iyo xoolahaba kor loo qaado wey nuxurku waa intaa daahir yuusuf cabdi waa agaasinka waaxda baadhidda carrada iyo biyaha ee macadka cilmibaadhista xoolaha iyo beeraha dowladdeegaanka soomaalida sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa khabiirada wax ka sameeyey soona jeediyey daraasadan waxaana weydiiyey waxyaabaha ay daraasadani ku soo ogaadeen waxa ay yihiin waxa uuna yidhi waxyaabaha waaweyn ee laga helay mashruucan kow waxaa ka mid a oon ogaanay oo daraasaadkan aan ku helay nidaamkan la yidhaahdo fidinta fidinta beeraha inay dhibaato badan ka jirto oo dhinaca fidinta beeraha cillad baa ka jirta labaad wax soo saarka oo dalagyada kala duwan wax soo saarkooda waxyaabaha ay helaan markaad fiiriso dal ahaan waxyaabaha ka soo baxa tusaale ahaan galleydo kale yaryaraha ama hawryararaho kale iyo digraha qamadiga dalagyada dalka waxyaabaha inta laga soo saaray kuntaal halkii hegtar markaad fiiriso iyo deegaankeenu aad buu hooseeya iyadoo ay dee saameyno badan leedahay ama ha noqoto ciiddii dhibaata ha noqoto ama fidin la-aanta ha noqoto in wax soo saarka laftiis waxa dhulka ka soo baxaya inuu aad u yaryahay ta saddexaad waxaa weeye caafimaadka xoolaha dhibaato badan inay ka jirta iyadana oo weliba xataa ay jiraan cudurro hadda cusub oon soo helay oo ilaa laba saddex cudur ah oo cusub oon isleenahay waxay kasoo gudbaan xuduudaha kasoo waxaa kale oo qodobada waaweyn ee meesha aan ka helay ka mid a abaartan soo noqnoqonaysa laftigeeda saamayn badan inay bulshada u geysto taa micneed waxaa weeye bulshadii in cuntayraan ay jirto marka saamayn ama dadku ay yihiin dad saboola inay yihiin waxyaabaha aan aragnay waaweyn inay yihiin baan ka mid ah sidoo kale daahir yuusuf ayaan weydiiyey mar haddii caqabadihii la ogaaday waxa uu yahay qorshaha xiga caqabadaha jira ee dee ka jira wax soo saarka ean aragnay daraasaadka uu soo saaray sidii loo sixi lahaa ee bulshada horumarkeeda iyo nolosheeda wax looga bedeli lahaa waxay u baahan tahay nidaam isku xidhnaan ah oo bahwadaagta kala duwan ee ay
isku soo wada duubo deegaanka soomaalida ayaa leh khayraad kala duwan oo ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah kuwaasoo weli sidii ugu habboonayd aan looga faa'iidaysanin sababa la xidhiidha habka waxbeerashada iyo dhaqashada oo weli aad u dibdhacsan islamarkaana loo baahan yahay daraasadahan haatan la samaynayo in ay noqdaan kuwa wax ka bedela nolosha bulshada xoolodhaqatada ah iyo kuwa beeralayda ah ee deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadamnimo ee laga soo sheegayo inay ka jirto magaalada beledweyne kadib markii daadadka webigu ay ku fataheen sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain ayaa waxaa ka dhacay weeraro ba-an oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwo aan caadi ahayn oo aan hore loo arag milatariga ukrain ayaa sheegay in weeraradu ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada kruiska sidoo kale milatariga ukrain ayaa sheegay in intaa sideed iyo toban gantaal ay soo rideen nidaamka difaaca cirka ee ukrain ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacantay weeraradaasi weeraradan ayaa kusoo beegmaya saacada un kadib markii madaxweynaha ukrain volodimir zelenski uu soo gabagabeeyey socdaal uu ku marayay qaaradda yurub halkaas oo balaayiin dollar ay u ballan qaadeen xulifada reer galbeedka ah oo ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron wararka ka imanaya magaalada khartuum ee caasimada dalka suudan ayaa sheegaya in iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa xogaga gurmadka degdega ah ee r s f ay si weyn ugu sii kordheen gudaha magaalada wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ayaa sheegtay in ay maqleen dhawaaqa duqaymo xagga cirka ah iyo iska horimaadyo iyo qaraxyo ka dhacay koonfurta khartuum iyo sidoo kale duqaymo xoogan oo xiliyada habeenkii ah ka dhacayay qaybo ka mid a magaalooyinka baxri iyo umudarmaan oo deris la ah magaalada caasimada ee khartuum dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada deg dega ah ayaa ku badan caasimada gudaheeda balse waxa uu qalalaasuha ka dhashay dagaaladaasi ay saameeyeen guud ahaan dalkao dhan gaar ahaan gobolka galbeedka ku yaala ee daarfuur colaada ayaa ku qasabtay ilaa laba boqol kun oo qof inay ka qaxaan u qaxaan dalalka deriska ah waxayna sababtay sidoo kale in in ka badan toddoba boqol kun oo qof ay ku barakaceen gudaha suudaan taasoo dhalisay masiibo bani aadantinimo oo khatar gelinaysa xasiloonida gobolka ismariwaaga militari ee u dhexeeya hindiya iyo shiinaha ayaa galay sanadkii afraad balse inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sare iyo weliba taliyayaasha militariga haddana ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada wadan uu gaadho halkii ugu hooseysay muddo lixdan sannadood ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira sohdinta lagu muransan yahay ee dherarkeedu dhan yahay saddex kun iyo shan boqol oo kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaranaysa marka ay soo ifaxday arrintan cusub bishii disembar ee sanadkii hore askarta labada dhinac ayaa isku farsaaray gobolka waqooyi bari ee indiya ee arunjal bradesh kaas oo dhul ah sidoo kale ay sheeganayso shiinuhu gobolkan ayaa kubanaan kilomitir u jira magaalada ladhak ee galbeedka gobolka himilaya halkaas oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay dhex mareen ciidamada labadaasi dal ee indiya iyo weliba shiinaha intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaalad bini aadanimo ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto magaalada beledweyne kadib markii uu webigu ku fatahay magaalada dadkii magaalada ka barakacay oo iyagu degay bannaanka magaalada ayaa la sheegay in aanay haysan biyo nadiif ah cunno ku filan iyo meelo ay kuleylka cadceedda gabaad uga dhigtaan falastiin axmed iimaan ayaa xaaladda magaalada ka wareysatay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulle oo ku sugan magaalada
ayay u cakiran tahay magaalada beledweyne boqolkiiba sagaashan biyuhu way qaadeen ama magaalada kulli inta badan wayba camireen dadkii magaalada joogay boqolkiiba siddeetan way ka baxeen waxaa jiro fatahaad aada u weyn oo magaalada runtii ay dadku siday noo sheegeen aan soo marin xilliyo aada u fog oo biyo aad u xoogan oo ka yimiday webiga uu keenay oo dhinaca etoobiya ka yimiday iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka khaasatan magaalada badweyne oo aada u saameeyey walaal marka dadka xaalad sidee ay ku sugan yihiin waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro dadkii barakacay xaggee degeen noloshoodu waa sidee dadkaas wale falastiin dadkii barakacay dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinacaan weliba oo noqokori iyo maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey dadka qaar faamilada qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo bannaanka ayay usii qaxeen laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada gidi ee magaalada bannaankeeday ku sugan yihiin meelihii ay heli karaan meel allaale meeshii ay heli karaan cid kastaba ayay iska fadhiisatay halkaasay ku sugan yihiin walaal marka waa sida xaaladda noloshooda dadkaasi xaaladda noloshoodu aad ayay runtii u lidataa dadkaasi iyaga oo biyo ka soo qaxay haddana biyo ma leh oo ceelashii magaalada inta badan ay ku yiileen ama magaalada xaooda ku yiileen waxaa saameeyey biyobaxdii oo waxaa galay daadadkii oo biyo la-aana ka jirto oo dadku masqulo ma haystaan oo hoy ma haystaan oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen oo ay ka soo carareen oo waxba hore uma soo qaadanin oo xilli ay hore u qaataan may helinin cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan ma laha uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagoo hadda joogno ayaa uun isku dayna inaan la tacaano laakiin aad ayay nooga weynta walaal
soomaaliya dhibaato waxaa ku haya abaaro iyo daadad isxigxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iidaysan karin roobabkii markay da-aan ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababahayaba walaale falastiin waa su-aal aada u muhiima waxaad dareemi kartaa shan xilli roobaad ayaa la waayey intii aysan hadda roobabkan iyo biyobaxadan aysan imaanin oo abaar aada u daran oo runtii macluul ku dhowaatay ayaa dalka soomaaliya ka dhacday sanadkii hore dabcan haddana waxaan la tacaalaynaa biyo oo daadada arrintaasi waxaan isleenahay waxaa sababaya cimilada isbedeshay runtii oo dhib weyn ku hayso dadka dalka soomaaliya oo annagu aan victim u naha runtii xaalad cimilada adduunyada oo dhibalaan aan u naha walaal
marka hadda maxaa ka qabateen adinka ka dowlad ahaan mase jiraa gargaar soo gaaray dadka reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne dabcan waxaan bilownay oo annagoo kaashanayna hay-adaha qaarkood internationalka in biyo dhaamin dadkii loo sameeyo oo ceelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii banaankaay taagan yihiin oo rax kulun way taa iyadoo mataqaanaa waxuu ahay ruuxdu ay aada u adag tahay dabcan annagu ka hay-ad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan daabul ka soo samayna magaalada muqdisho oo aan soo marsiino dhulka dhul muddo dheer ay shaab haystay oo xaaladiisu iska adag taha waaye laakiin waxay noo dhaantaa dhulkii maadaama maanta la mari karo alxamdulilahi ciidamada xoogga iyo dadka deegaanko runtii dhul baaxad weyn xoreeyey waxaan isku dayaynaa inaan convoy ama gawaari ka soo rarno oon dhar iyo dawo iyo cunnaba soo saarno oo aan afartan iyo siddeeda saac ee soo socoto aan magaalada beledweyne soo gaarsiino walaal
aada ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulle oo u warramayey falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga e v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muhaajiriin aad u tiro badan ayaa ku sugan xadka koonfureed ee dalka maraykanka dowladda ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in xilligiisii uu dhammaaday sharci soo baxay xilligii madaxweynihii hore maraykanka donald trump kaasoo dadka soo galootiga ah lagu celinayay dalalkooda cabsi laga qabo xanuunka covid sagaal iyo toban dartii dhammaadka sharcigaasi ayaa dhiirigeliyey soo galooti badan oo xadka ku sugan oo u qaatay in maraykanka si fudud lagu soo geli karo maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf ayaa marka hore ka hadlaya waddammada iyo sababaha ay dadka soo galootiga ahi maraykanka u soo aadayaan dadkan qaxootiga ah ee maraykanka magangelya doonka u ah ee soo gelaya runtii waxay ka imaanayaan waddamo aada u badan oo caalamka ah marka waxaa ugu badan waddamadan latin america la yidhaahdo iyo centraalka iyo ayaa aada iyo aada ugu badan africa waa laga yimaadaa asia waa laga yimaadaa marka dadku siyaabo kala duwan bay ku yimaadaan borderka mexico iyo maraykanka u dhexeeya iyagoo soo maraya waddamo aada u badan laakiin waxaad moodaa marka yurub laga reebo adduunka intiisa kale in laga imaanayo laakiin inta ugu badan haddii la yidhaahdo waddamadaasi waa waddamadan central america ku yaalla iyo iyo iyo iyo iyo latin america iyo wadamadan xuduuda la leh gaar ahaan maraykanka wadamadaasuunbaa aada ugu badan dadka imaanaya wasiirka amniga gudaha ee maraykanka alexandra mayorkas ayaa dadka muhaajiriinta ee xadka koonfureed dhooban uga digay in qaadidda sharcigii hore ee loo yaqaano taytal labiyo afartan aanu iyaga ku hodin inay maraykanka u maleeyaan in xadkiisii uu furmay
haddii qof uu yimaado xuduuddeenna koonfureed waxaa loo qaadan doonaa in uusan u qalmin magangelyo oo cawaaqib xun ayuu ku mutaysan doonaa sida sharci darrada ah ee uu dalka ku soo galay oo ay ku jirto shan sano oo laga mamnuuco inuu dalka dib ugu soo laabto haddaba tayta labiyo afartan muxuu qorayey maxaase xigi doonaa haddii isagii la qaaday mar kale maxamuud xasan title forty twogu wuxuu ahaa ama labiyo afartan wuxuu ahaa dowladdii hore ee donald trump intuu xafiiska joogay buu baas gareeyey waktigaas oo covid nineteenka xanuunkii la odhan jiray ee bandemic ah adduunka oo dhan uu ka socday marka wuxuu siinayey qolyahan jooga xadka ciidamada maraykanka ah ee noocyada kala duwan isugu jira ayuu awood wuxuu u siinaya inay celin karaan ama celiyaan dadka soo karoosaya ama ka soo gudbaya xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico ayay awood u haysteen marka in badan buu shaqaynayey biden markuu yimi xukunka uu yimi madaxweyne hadda talada haya isaguna sidiisii uunbuu u daayey laakiin wiiganuu uu expire noqday ama uu dhacay waktigiisii marka dowladda maraykanka hogaaminaya madaxweyne joe biden waxay fulinaysaa qorshayaal iyadu ay leedahay oo ah in ay samayso wadamada laga imaanayo laftooda in la sameeyo meelo app ah oo online ah oo qofku dhibkiisa uu ka buuxinayo si loo yareeyo dadka imaanaya maraykanka marka qofkii waddankii uu ka imaanayay dhibaatada haysata ka soo buuxiya oo markaa xadka yimaada oo sidaa lagu soo ogolaado ayaa la qaabilaya dadkii kale ee loo arko in dhibaato weyn ay haysato oo wuxooda caddayn karana iyagana waa waxaa la marinayaa iyadoo qaxootiga caalamiga shuruucdiisa la raacayo marka title forty twogii waktigiisii wuu dhammaaday kadib markii madaxweynaha maraykanku uu ku dhawaaqay in uu meesha ka saaray wixii la odhan jiray bandemigii ama covid nineteenkii emergencygiisii kaasuu la dhacay marka marka hadda bolosi kale oo u gaar ah unbay hadda wadaan laakiin title forty twogii meesha wuu ka baxay dadka xuquuqda muhaajiriinta u dooda ayaa sheegaya in xukuumadda biden ay dhaqan gelinayso sharciyo ka adadag kuwii ay adeegsatay xukuumaddii donald trump sida ay qabto malisa crow madax ka ah xarunta gender and refugees
sharcigu wuxuu waxyeelayaa oo keliya dadka badqabka raadinaya waxaana uu abuurayaa fawdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed sidoo kale sida maamulka uu ka warhayo waa sharci darro cad aas aas ahaan sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangeliyo oo xilligii taraamp soo baxay kaas oo baydhan laftiisu uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen muhaajiriinta imanaya xadka koonfureed ee maraykanka ma aha kuwa ka imanaya latiin amerika oo keliya ee waxaa ku jira dad ilaa qaaradda afrika ka imanaya sida uu mar kale sharxayo maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf horta dad badan oo qaaradda afrika ka imaanaya wadamo badan oo ka mid ah runtii way isticmaalayeen xuduudan mexico iyo maraykanka u dhexaysa wakti dheer bay ka soo gelayeen waktiyada qaarkood aada bay u badanayeen waktiyada qaarkoodna numberku aada buu hoos ugu dhacayay iyadoo mar walba duruufaha iyo dhulka la marayo iyo ay wax ay ku gadaanaayeen safarada safaro halis ah runtii oo aada u adag oo dadka qaarkii dhibaatooyin badan badan ay kala kulmeen socodka ayaa dadka afrika ka yimi soo wajahayay dad baa la dhacayay kuwaa la dilayey kuwaa ku go'doon ah weli wadamadaas latin america iyo centraalkaba dad baa go'doon ku ah marka siyaabo kala duwan bay ku imaanayeen laakiin markay soo gaadhaan xuduudda maraykanka iyo mexico waa inta badan gudahay soo gelayeen in dhaweyto laakiin dadkaa sharci lama siiyo markay maraykan soo galaanna runtii shaqola'aan baa soo wajahda waayo sharci ay ku shaqaystaan ma laha waa laga yaabaa inay canada iyo meelaha ay usoo gudbaan laakiin kulleyba xaalado adag ayaa waddanka dhexdiisa ku haysta way jiraan tiradooduna marna way yaraanaysa marna way badanaysa dhegaystayaal waxaan taas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay muhaajiriin aad u tiro badan oo ku sugan xadka koonfureed ee uu maraykanku la wadaago dalka meksiko intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya yaasiin ayse wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno kaalintii ay ku lahaayeen horumarinta amniga iyo xalinta khilaafaadka oday dhaqameedyada soomaalidu ma wadaan mise waa ay ka gaabiyeen oo dhankaa siyaasadda ayay u bateen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya xasan cabdulaahi oo loo yaqaano fanax iyo yuusuf maxamed barre labaduba waxay joogaan dalkan kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa xasan ibraahim fanax ugaasyada iyo nabadoonada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay howlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib ina uga soo noqdaan baan yaan yaan leenahay aan kula talina dib ina uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan yuusuf maxamed bare horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay ridayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dad ka soo saartaan fursado fara badan bay heleen hataa community wax entry point wax la dhaha jira soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo gelahayay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasaddana ay dhex galaan dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan labadaa howlood laba howlood is qaadan karaya ma aha marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastu gobol kastuu tegi karaa magaalo kastuu tegi karaa waddan kastuu tegi karaa lagu soo dhaweyn karaa waxaan leeyahay war wixii hore soomaali oon dowladba ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo iyayna ku miilmin haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiibaa laisku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiiday ad aragtaan dadka imaqlaya meel kastood iga dhegaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tudha oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalada wax ugu qabta maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odagaahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay kuu muuqan inay doorkoodii ay gabeen horto horto horta hal ogow wax walbo tallaa meeshuu u taagnaa wuu ka durqay waxaa weye dhaqan markaad leedahay dhaqanka wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray kun toddoba boqol iyo toddobaatankii iyo kan maanta twenty twenty yaallo isku mid maaha bulshadii waktigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maanta sanadkan bulshada at least ina yeelata afartan qof oo bimushtar ahoo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeydii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaad meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagana meesha jooga intiiba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan waana waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan arrimahaasi ima muuqdaan waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu leex wuu eexanayaa eex hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dad dhan calaama saarteen oo karaamo leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranaysa ruux waxaa yidhahdeen waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii magaranaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayiy waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oy bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu magaranaysa dad lamaqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaa wixiisoo dhan baa halaabaya boqornimadiisi ugu dambayntii muxuu yahay inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hogaaminhayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasade casri ahoo toodii ka duwan yaa imaato oo dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasaddii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xasan ibraahim fanax iyo yuusuf maxamed bare doodii gaabnaynta inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalnay
waxaa tahay dhamaystuba fariida aan lahaydo qabrikala dhintay waxaa tahay dhamaystuba fariida aan lahaydo qabrikala dhintay naftanigu dhex noole dhaawacino ku daari dhibanka dhibanka dhibanka ilaasha naftanigu dhex noole dhaawacino ku gaari dhibanka dhibanka dhibanka ilaasha miga habaa jirkaygiyo dhanka oowad nooxaygu adiga adiga adiga ku helay lahaa miga habaa jirkaygiyo dhanka oowad nooxaygu adiga adiga adiga oo helay lahaa madhaafikarayay dhabjacaylaygaho madhaafikarayay dhabjacaylaygaho dhabaanada hilahay quruxdaada dheehin xubnahaaga kala dhiga dhabaanada hilahay quruxdaada dheehin xubnahaaga kala dhiga gacan kastoo kaygaba waadugasha waxanto dhimanka dhimanka kaad dhimanka lamidata gacan kastoo kaygaba waadugasha waxanto dhimanka dhimanka kaad dhimanka lamidata dhaqankiyo casluubtana mar lagugu dhelersho kudhiga kudhigan kudhigan kamalahayn dhaqankiyo casluubtana dumar lagugu dhelersho kudhiga kudhigan kudhigan kamalahayn kuma dhaafi karayay dhab jacaylayaho kuma dhaafi karayay dhab jacaylayaho oo dhabtada
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo